maraykanka waxaa xilligan lagu jiraa wakhti doorasho waxaana ka dhacaa doorashooyin heerar kala duwan leh oo mid walba loogu tala galay in laga gaadho ujeeddo gaar ah qaarkood in lagu kala reebo musharaxiinta ama in lagu soo doorto ergooyinka gobollada u matela shirweynaha xisbiga ama in qaarkood ay xisbiyadu ku caleema saaraan musharaxa rasmiga ah ee xisbigooda ku metelaya doorashada guud ama in musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynuhu in ay ku loolamaan in ay kala helaan ergocdeedda ama electoral college taasoo ah codadka rasmiga ah ee lagu kala guulaysto doorashada madaxtinimada maraykanka haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o e toddobaadkan waxaan ku eegaynaa guud ahaan sida uu shaqeeyo nidaamka doorashada ee maraykanku dadweynuhu ma soo doortaan madaxda maraykanka mise cid baa u dhexaysa codadka dadweynaha iyo madaxda sare ee dalka sida doorashada madaxtooyada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku faaqidi doonnaa barnaamijkeenna
marka waxaan go'aansaday habka ugu wanaagsan ee horay loogu dhaqaaqi karo inay tahay in aan shucladda u gudbiyo jeel cusub waa habka ugu wanaagsan ee aan ku midayn karno qarankeenna waan ogahay in ay jirtay meel u baahnayd wakhti iyo sannado badan oo waaya aragnimo ah oo nolosha dadweynaha ah waxaa kale oo jira wakhti iyo meel loogu talagalay codadka cusub cod fareesh ah haa codka dhallinyarada wakhtigaas iyo goobtaasna waa hadda kaasi waxa uu ahaa madaxweyne jo baiden oo xalay fiidkii la hadlayey shacabka maraykanka waana khudbaddiisii ugu horreysay ee uu shacabka u jeediyo tan iyo wixii ka dambeeyey markii uu ka hadhay tartanka kadib in ka badan konton sano oo uu siyaasadda ku soo jiray madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa toddobaadkan si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka hadhayo tartanka musharaxnimada kadib cadaadis xooggan oo uga yimi xisbigiisa baiden ayaa ka mid noqonaya ilaa toddoba madaxweyne oo soo maray taariikhda maraykanka kuwaas oo aan dibu doorasho raadsanin waxaana markii ugu dambaysay ee madaxweyne maraykan ahi uu shaaciyo in aanu raadinaynin in dib loo soo doorto mar kale ay ahayd sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii kadib markii madaxweyne lindon johnson uu ku dhawaaqay in aanu mar kale dib soo sharaxaynin haddaba aan dib u jaleecno sida uu u shaqeeyo guud ahaan nidaamka doorashada ee maraykanku waana kan faysal deri oo aqoon durugsan u leh kana faallooda arrimaha siyaasadda ee maraykanka runtii nidaamka doorashooyinka ee dalkan maraykanka aad buu uga duwan yahay wadamada horumaray waayo wadamada horumaray inta badan xisbiye aada u fara badan baa ka jira laakiin maraykanka waxaa la yidhaahdaa waa two party system oo waxaa ka jira laba xisbi oo iyagu inta badan hela dhammaan kuraasta lagu tartamayo o dhan waa xisbiga jamhuuriga ah iyo xisbiga dimuqraadiga ah labadaa xisbi ayaa kuraasta ugu badan hela badanaana meelaha laga soo kala doorto ayaa aada u cad labadaa xisbi oo xisbiga dimuqraadigu wuxuu aada ugu badan yahay magaalooyinka waaweyn ee dalkan maraykanka sida new york oo kale shikaago oo kale magaalooyinka ugu waaweyn halka xisbiga jamhuuriguna uu magaalooyinka banaankeeda uu ku tiro badan yahay marka waa way kala soocan yihiin labada xisbi meelaha ay ku kala tartamaan inta badanna kuraasta lagu tartamaya marka laga reebo farakutiris kuraasa ah oo qolo la baxday independent on labada midna ahayn oo ama hal ama laba ama saddex kursi aan saa u badnayn maana inta kale kuraasta waxaa kala qaata labada xisbi sannad ka hor xilliga doorashada ee maraykanka waxaa soo shaacbaxa siyaasiyiinta damac uu ka hayo kursiga madaxweynaha iyagaoo xilligaas ay tiradoodu aad u badan tahay hase ahaatee waxay maraan heerar kala duwan oo ay ku kala hadhayaan sida uu sharaxayo faarax maxamuud oo deggan gobolka minnesora wuxuu ka mid yahay dadka wakhtiga dheer ku noolaa dalkan maraykanka islamarkaana ka faallooda arrimaha siyaasadda ee maraykanka ismaaciilow waad mahadsan tahay doorashooyinka madaxweynaha lagu dooranayo maraykanka ee labada xisbi lagu kala dooranayo waddo dheer ayay soo martaa marka ugu horeysaa waxaa laga soo bilaabaa wax la yidhahdo primary amaba doorashooyinka hordhaca ee hore doorashooyinkana badanaa dugsidoodaba waxay kasoo bilowdaan gobolada tan primaryga la yidhaahdo amaba tan hordhacaah waxay ka dhacdaa gobol kasta si gaar uu u qabtaa laakiin waa un isku nooc mwaxay wax ma kala duwana weyn waxaanu kaloo maqalnaa wax la yidhaahdo cocas amaba kooxo guddiyeedyo laga sameeyo gobol walbaaba uu leeyahay waa doorashooyinka dad gaara inta laga doorto ay dadkaas gaarka ahee la doortay xisbigooda ciddii madaxweyneyaasha badan ee markaa ordaya mid waliba markaa de oo brimariga madaxweyneyaasha ordaya ama doorashooyinka hordhaca qofkii xisbigaasi ay u codayn lahaayeen marka dadka kan kookaska ama kooxda lagu darayaana badanaaba waxaa lagu xushaa iyadoo doorashada xisbiga ee gobolka markaas laga soo xulayo ay iska xulayaan iyagu siduu qofkaasu xisbiga ugu daacadsan yahay iyo dhaqdhaqaaqiisa uu u sameeyo xisbiga iyo siduu ugu dadaalo delegateska waxaan la yidhaahdo sideedaba waxa weeye waa guddiyaal markii doorashooyinka guud ama shirka guud ee labada xisbi ay qabsanayaan dadka lasoo dirayo ee uga qeyb gelaya ayaa la yidhaahdaa delegateska ama loo yaqaano wufiid wufuudda gobolada markaa ka imanaysa tan kale oo ah super delegates super delegatesku waxay ka qeyb galaan shirka laftooda shirka guud amaba national conventionka lagu qeybgalaya labada xisbi qabsanayaan laakiin iyagu dadkii gobolada laga soo doortay maaha badanaaba waxa weeye waa dad xisbiga ka tirsan oo madaxa sida xubno ka tirsan baarlamaanka nimanka governorska ama guddoomiyaasha gobolada sida loo yaqaano inta ay socdaan doorashooyinka isreebreebka ama primary elections waxaa gobol walba laga soo doortaa tiro erge ah oo gobolkaas uga qaybgelaya shirweynaha xisbiga gobol walba oo maraykan ahi wuxuu leeyahay tiro go'an haddaba sida lagu soo xulo ergooyinka xisbiga ee gobolada iyo weliba habka ay xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay u qabsadaan shirarkooda waxaa inoo sharaxaya mar kale faysal deri runtii labadan xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu aad bay isugu dhow yihiin shirka guud ee isugu yimaadaan oo ay ay marka ugu dambeeya ku ansixiyaan cidda u noqonaysa murashaxa madaxweynaha iyo ku-xigeenka oo ay afartii sanaba mar isugu yimaadaan qaabka uu u dhaco aad buu isugu dhow yahay laakiin waxaad moodaan numberka inay aada ugu kala duwan yihiin haddaan ku horumarno xisbiga dimuqraadiga oo kale wuxuu maraa heerar kala duwan qofkuna inuu noqdo ergey xisbiga dimuqraadiga oo oo xisbiga dhexe oo afartii sanaba mar laysugu imanayo inuu ka qayb galo wuxuu marka hore kasoo qayb galaa inuu xaafadiisa laga soo doorto kuwii xaafadda laga soo doortay baa meel dhexe tagoo degmo ah degmadaasa haddana groupka intii kasii tira yar laga doortaa kuwaasa haddana waxay isugu tagaan gobolka oo konton kontonka gobol ee maraykanka meel kamida kontonka gobol bay isugu tagaan markaasaa haddana iyagiibaa waxay sii doortaan ciddii u mateli lahayd gobolkaas inay shirweynaha guud ee xisbiga ay ka qayb galaan marka tirada haddaan fiirno ka qayb gala xisbiga dimuqraadiga oo kale ku dhowaad afar kun iyo toddoba boqol iyo konton baa sanadkii ka qayb gala marmar buu ka bataa marmarna wuu ka yaraadaa laakiin qiyaastii haddaan kasoo qaadno sanadkii labadii kun iyo labaatankii oo kale marka xisbiga dimuqraadiga wuxuu kaga duwan yahay jamhuuriga oo kale wuxuu leeyahay wax loo yaqaano super delegates super delegatesku ayagu maaha kuwa lasoo doortay waa dad rugcadaa ah oo kasoo tirsanaa xisbiga ama jagooyin xisbiga ka haya ama muddo badan xisbiga ka tirsanaa marka marka laisku soo daro afartaa kun ilaa saddex boqol iyo saddex kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaal waa ergooyinkii laga soo xulay oo ilaa xaafad ilaa degmo ilaa heer gobol kadibna yimi heer qaran oo oo oo oo shirweynaha guud ee qaranka ay ugu magacaabaan national conventionka isugu yimaada marka waxaa laakiin kuwa aan cidina soo dooran oo iyagu si la magacaabo oo xisbiga dimuqraadiga oo kale ilaa toddoba boqol iyo toddobaatan iyo kowbaa xisbigu magacaaba oon cidina dooran oo super delegates baa la yihahdaa iyaguna waa ka qayb galaan doorashada marka isku soo duubo qofku wuxuu u baahan yahay inuu madaxweynenimo ama madaxweyne ku-xigeen inuu noqdo inuu boqolkiiba konton ka badan uu helo xisbiga jamhuuriga haddaan aan isagana usoo noqono xisbiga jamhuurigu aad buu uga tira yaryahay marka loo fiiriyo dimuqraadiga halkii ay dimuqraadigu ergooyinkooda isugu taga ay afar kun iyo toddoba boqol iyo dheeraad ahaayeen xisbiga dimuqraadiga ee republicanka ama jamhuuriga waxaa isugu taga dad lagu qiyaasay ilaa laba kun iyo shan boqol iyo konton waa sanadihii ugu dambeeyey markaan eegno wayna ka badnaan karaa wayna ka yaraan karaa laakiin celcelis ahaan laba kun iyo shan boqol baa isugu taga halka kuwii hore ay afar kun iyo toddoba boqol ahaayeen dadkan xisbiga ee super delegateska loo yaqaanana wuu ku yaryahay xisbiga jamhuuriga oo ugu badnaan ilaa boqol qof baa lagu daraa oo ayagu loo yaqaano kuwa aan lasoo dooran oo oo oo ka socda xisbiga ay keenaan xisbiga jamhuurigu wuu qabsaday shirweynihiisii haatanse waxaa la sugayaa shirweynaha xisbiga dimuqraadiga kaas oo si rasmi ah loogu caleemo saari doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga dimuqraadiga ee bedeli doona booska uu banneeyey jo biden kamala haris ayaa haatan olole xooggan ugu jirta in ay booskaas xejisato maadaama oo ay heshay taageerada biden iyo xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga haddaba intee la eg tahay rajada kamala haris oo ah haweenaydii ugu horreysay ee madaxweyne ku-xigeen ka noqota maraykanka haatanna mar kale taariikh ma samayn doontaa in ay noqoto marwadii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota maraykanka waa kan mar kale faarax maxamuud tan xisbiga dimuqraadiga oo isbedeshay oo xaggii odayga madaxweyneaha jo biden dhibaatadii xaggii dee musharaxnimadii uu ku wareejiyey kamala haris ayaa xoogaa khalkhal keentay laakiin sida hadda muuqata iyadoo inkastoo markii hore lalahaa waa in qof kale oo loo codayo iyada ka firfircoon la helo oo dee nin ah dadka xisbiga siyaasadiisa hayaa waxay ka baqayaan inay wuxuba kala daataan gaar ahaan dadka madow iyo dumarka iyo inay kasoo horjeestaan haddii la yidhaahdo iyada hala bedelo marka waxay u badan tahay oo hadda la filayaa in iyada maalinta loo cumaamado amaba loo musharaxnimada loo la siiyo haddeerna waxaaba laleeyahay inta la og yahay gudiyadii amaba delegateskii codadkoodii mar horeba hadda ku dhawaaqay inay tiradii loo baahnaa aada ugu dhowdahay maalintaa la yskugu imanayo shirkana aanay wax badani ka maqnayn marka dadkii lahaa hala bedelana oo musharax kale hala keenana aanay runtii wax weyn soo kordhinayn sidaasaana laga yaabaa inuu xisbigu ku badbaado oo aanay kala jabin oo dee dadkii madowga ahaa iyo dadki dumarkii iyo dadkii qof qolo waliba xuquuqdeedii bay ilaashanaysaa tan ay noqoto ah saadaalinta ma soo bixi doontaa donald trump ma ka adkaan doontaa taas horta runtii allahu yaclam cid allaale cid ilaa iyo hadda siyaasad waxba lagama garan karo inkastoo uu dee ka aftahansan yahay oo nin aada iyo aada u adag yahay markuu hadlayo haddana runtii qoftan xeerlaaliyaha guuda kalefoni ay ahaan jirtay dad bay maxkamad geyn jirtay qof tafa bay ahayd oo ad adag bisha noofembar ayaa loo madlan yahay in la qabto doorashada madaxtinimada ee maraykanka balse waxaa xusid mudan in aan doorashada madaxtinimada ee maraykanka aan lagu kala adkaanin codadka guud ee ay dadweynuhu bixiyeen balse lagu kala adkaado musharaxa ku guulaysta in uu helo laba boqol iyo toddobaatan cod oo ka mid ah shan boqol iyo siddeed iyo soddonka ergocodeed haddaba maxay yihiin ergocodeed ama electoral college sideese ayaa loogu kala badiyaa waa kan mar kale faysal deri run ahaantii inta aanan sharaxin waxa ay yihiin ergo codeedka ama electoral collegeka nima shaksiyaadka loo yaqaano waxaan rabaa wax yar inaan dadka fahansiiyo qaabka ay tiradan ku timi guud madaxweynaha u codeeya iyo madaxweyne ku-xigeenka cidda maraykan u noqonaysa so guud ahaan dalkan maraykanka laba aqal buu leeyahay aqalna waa aqalka sare ee sanadka waa boqol qof oo marka boqolkaasi waxaa laga soo doortaa kontonka gobol ee maraykanka gobol kastaana wuxuu leeyahay labo gobollo waxaa jira shan boqol oo kun oo qof ay ku nooshahay gebigiisaba wyomin baa ka mid ah gobollo waxaa jira afartan milyan ku dhawaad ay ka noosh ku nooshahay sida california oo kale marka afartankaa milyan waxay helayaan laba sanad gobolkan shanta boqol ee kun ku nooshahan laba sanad bay helayaan laakiin waxay ku kala badan yihiin aqalka hoose ee congresska loo yaqaano aqalka congreskuna waa afar boqol soddon iyo shan afar boqol iyo soddon iyo shantaa waxaa loo qaybiyaa ayaga waa tiro oo gobolka california oo kale wuxuu helayaa konton iyo saddex buu helayaa halka gobolkii wyomina dadka yari deganaayeen hal keliya uu leeyahy hal congress buu leeyahay ama hal qof oo baarlamaana buu leeyahay marka laysku daro waxay noqonayaan waxay noqonayaan shan boqol iyo soddon iyo shan bay noqonayaan shantaa boqol iyo soddon iyo shantaas ayaa waxa gobol walba uu xaq u leeyahay inta qof ee sanad iyo baarlamaan uu leeyahay gobolka iyagoo kalan tusaale u kaaga soo qaadaya laba sanad baanu leenahay iyo sideed qof oo baarlamaanka noogu jira electoral collegeka aanu helnaa waa toban qof marka maadaama aanu sideed iyo laba leenahay gobolka wyomin oo kale waxay leeyihiin hal congresska ugu jira iyo laba sanad saddex electoral college bay helayaan california oo kale waxay leeyihiin conton iyo saddex congresska ugu jira iyo laba sanad conton iyo shan electoral college bay helayaan oo codeeyayaala marka wixii laisku soo dara waxay isku noqonayaan afar a shan boqol iyo iyo soddon iyo shan magaaladan caasimada oo iyadoo aan congress iyo aan lahayn iyo sanad midna aan lahayn baa saddex qof lagu sharfay marka isku soo duubo dadkan loo yaqaano codeeyayaasha ee madaxweynaha u codeeya waxay noqonayaan war shantaa boqol iyo soddon iyo sideeddaasay noqonayaan marka qofka madaxweynuhu waa inuu helaa laba boqol iyo toddobaatan iyo wixii ka badan waa inuu helaa si uu madaxweyne u noqdo marka sidee bay ku yimaadaan gobol kasta madaxweynaha codka ugu badan hela baa qaata marka dhammaan electoral collegekii marka laga soo reebo laba gobol sida nebraska oo kale iyo oo iyagu qaybiya laba gobol baa qaybiya laakiin afartan iyo sideedda gobole kale qofka codka ugu badan hela ayaa electoral collegeka hela electoral collegekaasi marka ayagaa madaxweynaha doorta dadka shacabku waxay u codeeyaan waa in electoral collegekaas ay madaxweynaha cidday u diri lahaayeen marka xisbi walba wuu sii diyaarsadaa intaan doorashadu dhicin oo gobol walba waa la ogyahay cidda u noqonaysa marka hadday jamhuurigu helaan kuwii jamhuuriga ayaa magaalada caasimada gobolka waa tegaya o codaynaya hadday dimuqraadigu tagaanna kuwii dimuqraadigaa tegaya laakiin sidoo kale waxaa sharciga u ogolaya qofku wuu isbedeli karaa badanaa ma dhacda inay isbedelaan waayo gobolada qaar baa ganaaxa qofkii isbedela gobolada qaar baa dembi dembiilo qora marka weli ma dhicin inta qaar isbedeleen inay inay inay doorashadii oo dhan ay bedeleen laakiin way dhacday shakhsiyaad isbedelo oo oo meelo kale u codeeyeen lakiin waxba bedelin badan faysalo bal ka waran haddiiba ay isla ekaadaan oo mid waliba oo helo laba boqol iyo sagaal lixdan iyo laba boqol iyo sagaal lixdan maxaa dhacaya dastuurka maraykanka u degan ee doorashooyinku si cad buu u qeexaya arrintaa marka haddii ay isleekaadaan oo labada murashax ay mid waliba uu helo laba boqol lixdan iyo sagaal oo ay isleekaadaan markaa doorashadii waxaa la wareegaya aqalka hoose oo baarlamaankaa la wareegaya baarlamaankaa wuxuu soo qaadanayaa saddexdii murashax ee ugu codka badnaa bay soo qaadanayaan markaasay qof ka mida u dooranayaan madaxweyne marka doorashadii madaxweynaha waxaa la wareegaya baarlamaanka dalkaa la wareegaya haddii arrintaasi ay dhacdo oo labada murashax ay isleekaadaan
dhegaystayaal guud ahaanba intaas waxay naga eeg barnaamijkeenni bandhigga v o a ee toddobaadkan